halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka o dhanood nagala socotaan bogeyga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbacaha bisha nofeembarna waa sanadka ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
horta inuu meeshii laga soo celiya wiilkayga hadduu halkaa tagi laatanta kun waxa ka hunbaa ku dheelaa moogtahay uuna u dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda siria waa la wada ogyahay marka in la soo celiyo taasi waan
kaasi wuxuu ahaa naaj ibraahim aabbaha xamse axmed oo maanta ay shalay ay maxkamadii ku xukuntay waa shan iyo toban sano xadhiga gobolka minnesota warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida dareenka soomaalida minnesota kadib xukunka qaar ka mida dhallinyaradii lagu helay inay doonayeen inay ku biiraan isis turkiga oo lagula teliyey inuu dhowro xuquuqda aadamaha kadib inqilaabkii dhicisoobay ee dalkaasi sidee soomaalida minnesota u saamaynaysaa guusha xisbiga jamhuuriga ee labada aqal ee minnesota qodobadaas oo heesiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaana marka hore sawirkii caalamka
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump iyo ku-xigeenkiisa mike bence ayaa kulan ku yeeshay magaalada new york shalay iyagoo ka dooday xubnaha ay ku soo dari doonaan maamulkooda labadan mas-uul ayaa waxaa u yaalla inay buuxiyaan afar kun oo shaqo oo dowladda maraykanka ah markaay awoodda la wareegaan bisha janawari ee sanadka waxaase hadda muhim u ah in ay horay u magacaabaanna ay tahay jagooyinka sarsare ee siyaasadda gaar ahaanna xoghayaha difaaca xeer ilaaliyaha guud madaxa hay-adda ammaanka gudaha oo dhammaantoodba ah shaqooyin markaasi sare oo matalaya wejiga dowladda caalamkana markaasi ay arkayaan islamarkaana gacan ka geysanaya dagaalka ay dowladdu kula jirto argagixisada ma jirin wax kulankaasi maalinta qaatay ka soo baxay kulankaasina waxaa lagu qabtay daarta uu degan yahay trump ee manhattan new york laakiin washington ayaa xalay aqalka cad waxa uu sheegay in ay heleen calaamado muujinaya isfaham ka yimid bens gaar ahaana tallaabooyinka bilowga ah afhayeenka aqalka cad brandi hoffin ayaa sheegtay in tallaabada xigta ay sugayaan ay tahay in kooxda kala guurka diyaarinaysa ee awood kala wareejinta ee madaxweynaha la doortay dhankiisa ay soo gudbiyaan magacyada shakhsiyaadka u matalaya kala wareejinta awoodda dowladda
dayuuradaha dagaalka ee ruushka ayaa shalay duqeeyey meelo ka mid ah dalka suuriya goobaha ay duqeyntani ka dhacday ayaa ahaa koonfur galbeed magaalada xalab dayuuradaha dagaalka ee xukuumadda suuriya ayaa iyaguna soo cusboonaysiiyey duqeyntii xaafado xalab nafteeda ku yaala weerarka dayuuradaha ruushka oo ka soo kacayay markabka admiral kuznetsof oo badda mediterraneanka jooga ayaa ahaa weeraradii ugu horreeyey ee xukuumadda moscow ay ku sheegtay inay ku bartilmaameedsanaysay xagjir ku sugnaa gobollada idlib iyo xoms wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in ciidankeeda baddu uu sidoo kala tuuray gantaalada riddada fog iyagoo beegsaday waqooyiga idlib meel lixdan kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada xalab dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa dhaleecaysay weerarada cusub ee uu ruushku qaaday subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington maxkamadda sare waa maxkamadda dhexe ee dowladda maraykanka ee gobolka minnesota ayaa maalintii labaad xukun ku riday wiilal dhallinyaraha oo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan kooxda isis xamse axmed oo koob iyo labaatan jir ah cadnaan faarax oo sagaal iyo toban jira iyo hanad muuse oo koob iyo labaatan jira ayaa maxkamaddu ay shalay ku riday xukunno u dhexeeya toban ilaa iyo shan iyo toban sano waryaheenna maxamuud masacade oo maxkamadda joogay ayaa warbixinta noo haya
maxkamadda oo subaxnimadii hore ee shalay bilaabatay ayaa waxaa garsooraha maxkamadda michael davis la hor keenay xamse axmed oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda oromada xamse iyo labada kale ee wiil ayaa waxaa dacwadoogayaasha dowladdu ay dalbadeen in lagu xukumo shan iyo toban sano oo xadhiga xamse oo ka jawaabayay su-aalaha garsooraha ayaa waxa uu sheegay inuu ka mahadnaqayo in saraakiisha amnigu ay ka soo dejiyeen isagoo diyaaradu saaran waddanka siiriya oo sida uu yidhi haddii aan la soo xirin ay suuragal ahaan lahayd inuu halkaasi ku dhinto intay socotay maxkamadayntu ayaa waxaa gudaha maxkamadda laga shiday fiideo muujinaya dagalyahaniinta isis oo xasuuqaya dhallinyaro shiica ah qaarna inta madaxa ka toogta webi ku guraya muuqaaladaas ayaa ahaa kuwo si joogtaha u daawan jiray xamse axmed sida uu qirtay waxayna qayb ka ahaayeen muuqaalo dhowra oo kooxda isil ay ugu tala gashay inay ku soo jiidato dhallinyarada xamse axmed oo intii aan la soo xirin caan ku ahaa adeegsiga barta fariimaha bulshada ee twitterka loo yaqaan kuna soo bandhigi jiray xagjirnimadiisa ayaa waxa uu sheegay inuu hayo jidkii isbeddelka noloshiisa uu ku tilmaamay inuu yahay mid wakhti qaadanaya waxa uuna ka codsaday garsooraha in laga dhimo ciqaabta xabsi ee uu mudanayo dodder kadib ayaa garsoore michael davis waxa uu xamse axmed ku xukumay shan iyo toban sano oo xariga aabbaha xamse naaji ibraahim oo ka murugoonaya go'aanka maxkamadda hadalkuna uu ku adag yahay ayaa iga warramay sida uu arko xarigga lagu xukumay wiilkiisa horta inuu meeshii laga soo celiyo wiilkaygii hadduu halkaa tagi laatanta kun waxa ka hunbaa ku dheelaa mogtahay uuna u dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda siira waa la wada ogyahay marka in la soo celiyo taasi waan u mahadligayaa dowladda gobarmentiga laakiinse waa unugaygu waa wiil yar oo oo sagaaliyo toban marka la qabtay khalad uu galay marka waxaan anigu ka rajaynaya ina jaanis ay siiyaan wiilasha marka wixii ay ka noqdaan markay qirtaan wixii ay samey khaladka ay galeen markay qirtaan waa habboon in hoogaha jaanis la siiyo naaji ibraahim ayaa sheegay inuu leeyahay eedda xarigga wiilkiisa sidan ayuuna u macneeyey khaladku annagu aan samayna waalidiinta aniga dad kalena u digaya shaqahaas aanu daba ordayno oo marmar aniga laftayga seven days a week baan shaqeeyaa wakhtiga faamiliga ma siino waxay iyagu ay samaynayaan gurigan ma ogno ma daba soconno marka taasaa markaolen aniga naftayda waxaan anigu yani khaladka anigu haggaygana qaate wiilkayga wakhtiga siin waaye oo shaqo un daba ordayo taasina waa khalad wiilka aruurta ilmaha waalidiinta inay ogaadaan waxay iyagu ku jiraan waxay daba socdaan marka khaas ahaan ruum markay galaan qolka markay galaan kaligoodii markay joogsadaan waxay samaynayaan hala ogaado hanad muuse oo ahaa wiilkii labaad ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa lagu xukumay toban sano oo xariga iyo labaatan sano oo dusha lagala socon doono xaaladdiisa hanada muuse oo garsoore michael davis uga jawaabayay su-aal ahayd inuu argagixiso yahay in kale ayaa yidhi haa argagixiso waan ahay hanad muuse ayaa hooyadii u fadhisay kuraasta dambe ee maxkamadda isagoo ka raali gelinaya waxa uu falay ku yidhi hooyo waan ku jeclahay qalad ayaanan kaa galay waalidka hanad muuse oo bannaanka maxkamaddan kula kulmay ayaa ka cudur daartay inay la wadaagaan dareenkooda iyo aragtida ku aadan go'aanka maxkamadda waxaana ku hareeraysnaa ehelkooda dadka ii muuqanayay ayaa badankoodu ay ahaayeen kuwa ilmaynaya oo haddana isu laabqaboojinaya qofkii ugu dambeeyey maxkamaddii shalay ee go'aan ka gaarto oo ahaa cadnaan faarax oo hore u qirtay dembiyada lagu soo oogay ayaa waxa uu aad uga sheekeeyey waxa ku keena inuu qaato aragtida argagixisada isagoo xusay inuu ahaa wiil yar oo ku soo koray guri ku adag diinta iyo dhaqan soomaaliga iyo bay oo aan soomaali ahayn waxa uu yidhi iskudhaca dhaqamada iyo fikirka isis dhexdooda ayaan ku lumay cadnaan ayaa xusay inay jiraan wakhtigan dhallinyaro kale oo qaba dhibkaas la mida cadnaan ayaa u mahadnaqay saraakiishii soo xirtay oo uu sheegay in iyaga la'aantood aanu maanta halkan joogeen waxa uuna ka codsaday garsooraha inuu u naxariis falo hooyada cadnaan ayaan faarax oo la hadlaysay garsooraha ayaa waxay ka codsatay inuu wixii awooddiisa ugu naxariisto wiilkeeda waxayna xustay inay ku qanci doonto go'aan kasta uu qaato cadnaan faarax ayaa lagu xukumay toban sano oo xarigga iyo labaatan sano oo dusha lagala socon doono xaaladdiisa ayaan faarax ayaa v o a u sheegtay inay ku qanacday go'aanka lagu riday wiilkeeda
walaalow horta ilaahay caalmuqeyb waaye wax kasta oo la bixinaayana ilaahay xugugiisa dhinaca ilaahay ayay ka timaadaa jan david markuu uu ilmahan xukumaayo wax uu asaga samaynaayo maan waa wuxuu ilaahay dhinaciisa ka imaanaayo hadduu shan iyo toban maanta siin lahaa iyo hadduu toban siin lahaaba ani agteeda waxay iskaga kay tahay isku mid marka alxamdulilah ilaahay mahadaha ka gaarto toban sano ayuu siiyey tobanka sana aniga dhinacayga sayrkayga cunugayga xitaa habbi ayuu ku yahay tirada dhallinyarada ee maxkamaddu xukuntay ilaa iyo hadda ayaa ah lix waxaana maanta mar kale dib u furmi doona maxkamadaynta saddex wiil oo kale kuwaasi oo kale ah guuleed cumar oo koob iyo labaatan jir ah cabdiraxmaan daa'uud iyo maxamed faarax oo labaatan iyo laba jira waxaana xukunka dhallinyaradani uu soo afmeeri doonaa kiiskii ugu weynaa ee la xidhiira isis oo maxkamad ku taala dalka maraykanka la horkeeno maxamuud mascade v o a minnesota
haddaba sidee bulshada reer minnesota ee soomaalida ah ay u arkaan xukunada ay maxkamaddu ku ridda dhallinyaradan maxayse mustaqbalka ka baran kartaa bulshadu warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya maxamed cabdi sandheere
tirada guud ee dhallinyarada soomaalida ee qodobkan loo haystay oo sagaal ahaa ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa la xukumay lix ka mid a lixdani waxay dhammaantood ahaayeen kuwii horey u qirtay inay dembigan galeen saddexda soo hadhay oo aan iyagu horey dembigan u qiran ayaa maanta xukunkoodu dhacayaa haddaba xukumadii ilaa iyo hadda dhacay sidee ayaa bulshada soomaalidu ay u aragtay waa kan jibriil afyare oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida runtii abi horta wixii imaan doona ilaah baa og laakiin lixdii hadda la xukumay xukun runtii wuxuu ahaa ka yar intii ay dowladda waxaan filaynay xabsidaayin iyo afartan sano konton sano runtii looyariintoodina markii ay soo baxeen oo dadka ay la hadleen runtii waxay dhaheen xukun ka badan baan filanayna wuxuu ahaa xukun feer ah oo muxuu ahaa runtii macquul ah ka taana waxaa kasii weyn runtii kasii weyn waalidkii dhalay carruurtan qaarkood oo soo baxay oo dareenkoodu maanta muujiyey in tobankaas sano lagu xukumay carruurta maanta kuwii la xukumay ay qaateen ayna ogolaadeen markii dacwadahani bilaabmeen waxaa jira bulshada soomaalida qaarkeed gaar ahaan waalidiinta carruurta la xidhxidhay dhalay oo shaki ka muujinaya hannaanka cadaaladda ee dhallinyarada inay hortageen haddaba marka la eego xukuumaddii dhacay shalay iyo daraad sidee ayay bulshadu u aragtay horta carruurta tan runtii joogidda ay joogaan iyo maxkamaddan lasoo saaray iyo inayba nool yihiin oo aysan bixin oo aan lagu dilin dhul kale taas naftarkeedu waa wax amar ilaahay oo ilaahay aan ugu mahad celinayno tan ah in shaki uu jiro sharciyada dowladda maraykanka annagu waxaan nahay community runtii muslin ah soomaali ah afrikaan ah weli kaaga dararna hadda runtii shaki ka weyn baaba soo baxay shakiyadii kaloo muxuu ahaa arrintan doorashadii donald trumpna runtii dadka walwal kale iyo walaac bay kusii abuurtay laakiin anugu waxaan jecelahay dadku inay runtii niyaddooda aysan jebin oo ay aaminaan in shuruucda maraykanka dastuur uu jiro qawaaniin ay jirto qofkii dhib uu lasoo kulmana runtii muxuu ahaa uu lawyer qabsan karo laakiin mar walba sharci daro ama qof la liido ama qof muxuu ahaa sharciga uu ku xadgudbo maraykanka dad kalaa nala qaba dadka madoobaa nala qaba dadka isbaanishkaa nala qaba dad qaar cadaan laakiin anigu ka jaaliyad ahaan arrintan hadda socota wiigga kan wayna taabatay waxaana filayaa dadku inay shakiga iska saari doonaan dalkan waan degenaan doonaa dalna ku deganaan kari maysid adoo shaki badan qaba ku deganaan kari maysid laakiin dadku inay mo ilaahay talada saartaan una caddeecsamaan sharciyada dalkan yaalla oo maraykanka ah xukuumadda maanta la ridaya ayaa dad badani qabaan inay ka adkaan doonaan kuwii labadii maalmood ee lasoo dhaafay maadaama saddexda dhallinyaro ee maxkamadda hortegaya ay yihiin kuwa aanan iyagu dembiga qiran si guud ilaa markii maxkamadayntani ay bilaabatay dhowr sano ka hor bulshadu aad bay indhaha ugu furtay dadka carruurtooda u gacan haadinaya garyaqaan amiin haaruun oo ku sugan gobolka minnesota ayaan weydiiyey in casharkii laga bartay khibraddani uu keeni karo inay yaraato dhibtii dhallinyarada soomaalidu ay ku dhici jirtay maxamedow way iska dhib badan tahay in lasii saadaaliyo waxaan hadda joogin laakiin feejignaan badan ayaa jirta markii hore intii waddanka lagu cusbaa ama sanadihii hore oo kale nabadgelyo ballaaran baa iska jirtay shakiga wuu iska yaraa dhalinyarada waxaa waalidku u ogolaan jireen macnaha inay ay si xor isaga joogaan meelaha oo macnaha ay masaajidaha iyo suuqa iska joogaan iyagoo saaxiibadood la socda laakiin laga soo bilaabo labada kun iyo toddobadii ilaa iyo waqtigan xaadirka ah waxaad wadaa in ay soo badanayeen dhalinyarada soomaaliyeed ee meel aan laga filaynin ama meelaha halista ah ku dhacayay kolay noqotay inay wadankii ku laabtaan ay ku biiraan al-shabaab iyo gurubka noocaas oo kale ah iyo kuwan hadda cusub oo iyagana lasoo qabtay iyagoo raba inay ku biiraan ururo wadamo kale ka dagaalamaya marka waalidkii iyo bulshadii dhan waxaa kusoo biiray feejignaan zaa'id ah garyaqaan amiin haaruun ayaa sheegay in bulshadu ay durbaba tallaabooyin qaaday masaajidadii waxaad arkaysaa maamulkii masaajidada oo aada u adkeynaya macnaha in aan laisugu lagu qaban karin kulan ama cashiro aan ogeyn maamulka masaajidka maaragtay in waalidku ay soo raacayaan ilmahooda markii ay sabtidii axadda dugsiga qur-aanka geynayaan ama galabkii ay masaajida tegayaan inay ilmahooda la soconayaan inta casharka ay ilmuhu qaadanayaanna ay ag fadhinayaan marka waxoogaa waxaad moodaa feejignaan zaa'id ayaa jirta waxaana rajaynayna inaysa soo noqonin laakiin way iska adagtahay hadda in la saadaaliyo waxa hadda ka dambeeya waayo waxa weya dhalinyarada hadda joogta waa dhalinyaro macnaha wadanka ku dhalatay ama iyagoo aada u yareer yimid waalidkii iyagii isfahan la-aan baa waxoogaa ka jirta meelaha qaarkood waayo dhalinyaradin waa dhalinyaro maraykan ah oo luuqadii macnaha waalidka ka badiya oo technologigii iyo isticmaalkii combyuutarada iyo telefoonada iyo macnaha ipadska ka badiya waalidkii dhalay oo aysan mararka qaarkood waalidku ogaan karin waxa ay gacanta kula jiraan laakiin waxaan rajeynaa insha allah inay noqoto wixii ugu dambeeyey oo communitygan aan soo wajaha insha allah maxkamadda maanta ayaa la filayaa inay soo afjarto dacwad muddo soo socotay oo ay ku lug lahaayeen dhallinyaro soomaaliya kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ururka isis ee ka dagaalama dalalka ciraaq iyo suuriya maxamed cabdi sandheer ayaa warbixintaasi noo diyaariyey
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aynu dib ugu noqonno gobolka minnesota mar kale gobolkaasi ayaa waxaa labadiisa aqal ee sanadka iyo wakiiladaba ku guulaystay xisbiga jamhuuriga inkastoo guddoomiyaha gobolku uu yahay mid ka socda xisbiga dimuqraadiga haddaba maxay guushaasi la micno tahay sideese ayay u saameynaysaa soomaalida gobolkaasi ku nool falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka waraysatay murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota falastiin doorashadii dhacday talaadadii bisha sideedeeda maraykanka uu trump ku guulaystay madaxweynenimada saad og tahayba minnesota oo gobol dimuqraadiya lagu tiriyo si in marka doorashooyinka madaxweynaha xaggeeda la fiirinayo aada buu ugu soo dhawaaday xataa inuu minnesota ku guulaysto taasi waxay dhashay markaa in laakiin uuna ku guulaysanin laakiin xisbiga jamhuuriga ay ku guulaystaan labadii aqal aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka minnesotaba
marka meeqo xubnood ayay u kala qaataan xisbiyadoo kale marka la fiiriyo marka la fiiriyo qolada tirada yar iyo tirada qolada tirada badan maxay yihiin kuraasta lagu tartamay intee bay la egyihiin kuraasta baarlamaanka gobolka minnesota ama gurigan house of representativeska la yidhaahdo dhammaantii marka laisku daro waa laba boqol iyo hal xubnood wey maadaamay laba boqol iyo hal xubnood yihiin golaha sane guriga golaha sare oo sanadka ah iyo guriga hoose oo boqol iyo dhowr iyo labaatan iyo kan iyo ka senatarada oo boqol oo lixdan iyo toddoba ah ayaa markaa waxay aqlabiyadii waxay kala wareegeen xisbiga jamhuuriga dimuqraadiga laba xubnood baan filaya hadda inay ina inaan inaan kula wareegnay laakiin gurigan hoose oo howska ah ilaa dhowr iyo toban ayaan ku haysanaa aqlabiyadda hadda ilaa hadda mataqaana inta inta la shaaciyay iyadoo laba laba kursi weli tiradooda ay maqan tahay laakiin aysan waxba kaged ka ka ka ayna ka mataqaana bedeli doonin natiijada dambe ee mataqaanaa in labada aqalba aqlabiyaddeeda haystaan xisbiga jamhuuriga
inta badan waxaa ka soo gala gobernatore xisbiga dimuqraadiga ah haddii labada aqal ay ku guuleysteen xisbiga jamhuuriga gobernatorihii gobolkana uu yahay dimuqraadi sidee iskula shaqeynayaan
way dhacdaa weligeedba saad hadda ogsoon tahayba dee obama oo madaxweynaha maraykanka ahaa ayaa labada aqal ee sare ee maraykanka inta badan waxaa waxaa aqalka weliba aqalka hoose waxaa haystay jamhuuriga waa in tanaasulaad bay ku wada shaqeeyaan dadka dadka maraykanku markay heerkaas oo kala gaadho laakiin taas micnaheedu maaha in laga tanaasulayo qolo walba waxyaabaha muhiimka u ah hadda xisbiga jamhuuriga waxaa muhiim u ah ajendayaal inay wataan oy doonayaan gobolka minnesota inay sharciyo badan kasoo saaraan oo iyagu leeyihiin dadweynaha reer minnesota mandate ay waxayna siiyeen yani doorashadii dhacday ogeed waxaan waxaanu haysanaa mandate ah inaanu mataqaanaa fulino dadku waxay rabeen governorkuna wuxuu leeyahay ana waa lay doortee laakiin aniguna mandate baan wataa marka waxay iman doontaa in miis laysugu yimaado oo wada hadal la galo kadibna meel dhexe laysugu yimaaday u badnaan doontaa sidaas sidii horey taariikhiyan u dhici jirtay oo kale
marka tusaale ahaan waxaa jira siyaasado iyo sharciyo gobolka uu samaysto gobolka waxaa degan dad soomaaliya oo aada u fara badan waxyaabaha gobolkaas qabowga badan la ay soomaalidu ugu xishaanna waxaa la sheegaa inay tahay adeegyada bulshada iyo soo dhoweynta ay kala kulmeen sidee taasi ay u saameyneysaa haddii xisbiga jamhuuriga labada aqal uu ku guuleysto oo inta badan isagu dadka soo galootiga ah aanay isku wanaagsanayn
horta halkaa haddaan kaa saxo waa dadka xisbiga jamhuuriga oo dhan maaha dadka inay soo galootiga isku wanaagsanayn falastiin xisbiga jamhuuriga annagaa ku jirna guddi fulin ka ahaan jirnay gobolka minnesota hadda la taliya ka ah way jirtaa qeybo kamid a xisbigu inaysan dadka soo galootiga isku fiicnayn laakiin ka xisbi ahaan annaga gobolka xisbiga jamhuuriga gobolka minnesota oo hadda labada aqal gacanta ku haya aad baanu xidhiir fiican ula leenahay dadka soo galootiga oo dhan soomaalidana khaasatan waxaan isku daynay welibana hadda inaan xidhiir fiican dadkeena soomaalida ee hadda meesha degani inay la yeeshaan baan isku daynaa oo isfahan dheeraada ay ay sameeyaan marka sharciyadaanu hadda rabno ajendaha lashacadda ay xisbigu wataan shirar kulley baa dhici doona weerga soo socda oo lagaga hadli doono wuxuu bilaabanayaa guriga baarlamaanka hawlihiisa bisha january waxaan isku daynaa ardada soomaalida oo kale ee mataqaana jaamacadaha ka baxday sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa kuwa aan jaamacadaha gelin jaamacadahu mataqaana siday u geli lahaayeen adeega bulshada dadka u baahan inay helaan dadka aan u baahnayna meesha ay marka lagu kala tegayo waa halkaa dadka aan u baahnayn ee dhalinyarada ee xoogsan kara inay shaqaystaan bay xisbiga jamhuurigu dhiirigeliyaan ama ay ku talagala yani ah mabaadidooda ah meesha xisbiga dimuqraadigu dadka shaqaysan kara xataa una doonaya inay shaqaystaan doonaya inay biilaan iyagoo guryahooda isku jooga meesha lagu kala tegay marka waa meeshaas marka soomaalida sidee u taabanaysaa soomaalida anigu saan aaminsanahay kolley shaksiyan dad iga soo yani fikr fikirka xisbi waa fikir xisbi kolley iyo fikir mabaadi'a weye oo mabda-iyana anigu kolley saan aaminsanahay aad baan usoo dhaweynayaa inaanu labada guri gacanta ku hayno bolisiga amase shuruucda aanu doonayna inaanu hirgelinana kolley fikirkayga anigu waxaan aaminsanahay mid asal amase mustaqbal ahaan u roon shucuubta soomaaliyeed ee gobolka midisooto degan weliba mustaqbalkooda xagga hadday noqoto xagga akhlaaqiyaadka xagga waxbarashada xagga dhaqaalaha dhinac walba haddii laga eego waxaan dhihi karaa inay mabaadida soomaalidu aynu inagu aaminsannahay in badan oo ka mid a waxaynu wax la wadaagnaa xisbiga jamhuuriga wayna u fiican tahay walow arrintaasi dood badan ay ka taagan tahay
aadaa umahadsan tahay murshid aadaa mudan
kaasi wuxuu ahaa murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota waxa uu khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ugu warrameeyey wariyaheena falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan xili ay xiisadu sii kordhayso ay ka dhex taagan turkiga iyo midooda yurub ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka uu booqanayaa magaalada ankara xukuumadda baarliin ayaa kaalintii hore ay kaga jirtay markaasi waxay dhaleecayn ay u jeedisay sida ay dowladda turkiga gacanta adag ugala hortagtay siyaasiyiinta mucaaradka iyo warbaahinta kadib afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay bishii juulaay dalka turkiga wariyaha v o e da dorian jones oo ku sugan magaalada istanbul ayaa warbixinta noo soo diray maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo soo koobay wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka frank volter steinmeyer oo talaadadii shalay la kulmay dhigiisa turkiga mevlut javuzoglo ayaa qiray in kulankoodii aanu ahayn mid fudud steinmayer ayaa si carabka ku adkeeyey taageerada dalkiisu u hayo kubiiradda turkiga ee midooda yurub wasiir steinmayer ayaa sheegay inay arrintu ku xidhan tahay horumarka uu turkigu sameeyo qaar ka mida dalalka midooda yurub ayaa ku baaqayey in la hakiyo xubinnimada turkiga ee midoogaas iyagoo welwel ka muujinaya sida uu turkigu ula dhaqmo mucaaradka kadib iskudaygii afgembi ilaa xilligii afgembiga tiro ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof ayaa shaqadii laga yeriyey halka saddex iyo soddon kunna la xidhxidhay kuwaasoo boqol in ka badani ay warfidiyaan ahaayeen steinmayer ayaa sheegay in jarmalku uu si weyn uga welwelsan yahay gacanta adag ee turkiga waxaase uu sheegay in walaacaas aan loo arag faragelin uu jarmalku ku samaynayo hannaanka cadaaladda ee turkiga hase yeeshee javuzoglo ayaa doonayaa inuu fariin cadiro waxau yidhi maalin walba wasiir arrimo dibadeed dalalka midooda yurub ka tirsan ayaa yidhaahda aan turkiga dibadda u tuurno aan wadahadallada ka joojinno aynu nayto ka saarno turkiga taasi ma qabato waan ka soo taagannahay sida turkiga loo dulaynayo waxau yidhi dadka turkiga ayay ku xidhan tahay waxa ay arrintaasi ka samaynayaan madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa sheegay in laga yaabo in dowladdiisu ay afti ka qaaddo shacabka taasi oo ku saabsan in la sii wado iyo in kale wadahadallada midooda yurub lagula jiro javuzoglo ayaa jarmalka ku eedeeyey in dalkaasi uu ku guuldaraystay in turkiga uu kala shaqeeyo dagaalka uu kula jiro ururka goonigoosadka kurdiga ee p k k waxa uu sheegay in turkigu jarmalka u gudbiyey in ka badan afar kun oo fayl kuwaasi oo la xidhiidha howlaha ururka p k k uu ka wada jarmalka gudihiisa wasiir javuzoglo ayaa sheegay in ilaa iyo hadda afar fayl oo keliya ay jawaab ka heleen wasiir steinmayer ayaase dhinaciisa sheegay in codsigaasi uuna ka warhaynin hadalladan adadagi waxay ahaayeen kuwo la filayey ka hor booqashada steinmayer javuzogla ayaa ku faanay in laba mar uu wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka telefoonka qaban waayey isagoo sheegay in jarmalku uuna meeshiisa garanaynin iyadoo labada wasiir arrimo dibadeed ay wada hadleen ayaa ra-iisul wasaaraha turkiga bin cali yildirim isna hadal kulul oo ku aadan midooda yurub uu ka jeediyey baarlamaanka dalkiisa waxau idhi brussels ha go'aansato inay turkiga la jirto amaba inay cadowgeeda tahay waxa uu ka hor yimid baaqa midowda yurub ee ah in turkigu uu wax ka bedelo sharciyada argagixisa la dirirka warbixintii dorian jones waxaa noo soo koobayey maxamed cabdi xasan markana kaalmihii sugaanta haysan dheer maxaa noo haysaa waxaan noo hayaa falastiinay hees la yidhaahda nabarka cashaqa waxaa ku luuqaynaysa allah u naxariistay fanaanadii kinsi xaaji aadam
codka macaan ee banaxriista jannaha ka waraabiya kinsi xaaji aadanna idaacaddeenii aroornimo ayuu gabogabo u ahaa ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda kood iyo barka xaggiina markay tahay barnaamijkii dhallinyarada maanta waa sandheer iyo falastiino idinla nabadgelyo